halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada iyo bogga internetka v o a somalycom
subax wanaagsan dhegaystayaal waa sabti afariy tobanka bisha may sanadka labada kun lix iyo tobanka idaacaddeena saakiya caalamka waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya saare cidla nuuriya anigoo ah maxamed colaad xasan
idaacaddeenna saakiya caalamka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ugu yaraan kun qof oo tahriibayaal ah oo laga soo badbaadiyey badweynta mediteraneanka iyadoo ay jiraan labada doonyood ee kala duwan ee kuwa kalluumaysiga ah ee ka soo baxay dhanka masar waxaa iyana jirta dooni kale oo la filayo inay ka soo anbabaxday dhanka dalka liibiya kun qof oo shalayto la soo badbaadiyey waxaa loo kala qaaday afar goobood oo ku yaala koonfurta dalka talyaaniga warbixintaasi goorrow ayaad dhegaysan doontaan waxaa kaloo dhegaysan doontaan dad kun qof gaaraya oo indhafiiqis lacag la'aana loogu sameeyey magaalooyinka muqdisho iyo kismaayo qaar ka mida dhallinyarada soomaalida oo dareenkooda ka muujiyey shir ay dalalka jaamacadda carabta oo kaga hadlayaan sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa dhallinyarada dalalkaadu ay ku jiraan ururkaasi iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka kooxda xisbullah ee dalka libnaan ayaa shalayto jimcihii ka qaybgelayay aaska mid ka mida saraakiishooda ugu sarsareeya ee milatariga oo lagu dilay weerar ka dhacay dalka siiriya oo ay kooxdiisu halkaasi geysay kumanaan dagaalyahana ah warbaahinta ayaa soo tabinaysay muuqaalo muujinaya kooxda dagaalyahanada xisbullah oo sida naxashka uu saarnaa meydka mustafa badradiin oo ay la marayeen jidadka magaalada bayruud jimcihii shalayto iyagoo kusii waday xabaalaha lagu aasayo badradiin oo shan iyo konton jir ahaa ayaa ururkaasi shiicada u qaabilsanaa qaybta ah ku lugta leh dagaalada sokeeye ee ka socday dalka syriya guddiga qaramada midoobay ee la socodka hirgelinta heshiiska caalamiga ah ee ka dhanka ah jirdilka ayaa cambaariyey wuxuu ugu yeeray adeegsiga jirdilka ee sii socda gaar ahaan dalalka turkiga iyo sacuudiga baaris uu guddigan qaramada midoobey ku sameeyey dalalka ayuu ku sheegay inuusan ku helin jirdil baahsan dalka turkiga ama si habaysan loo isticmaalo laakiin waxa uu guddiga hoosta ka xariiqay in turkiga laga isticmaalo hab ciqaabeedka jirdilka guddigan oo ka kooban toban qobaro oo madax bannaan ayaa sheegay inuu aada uga walacsan yahay in kuwa geysta faralka jirdilka ah aan loo raacan xaalado cabsi oo bani'aadnimada ka dhana iyo eedo la xidhiira dilal la geystay iyadoon hanaankii sharciga ahaa loo marin guddigan ayaa ku baaqay baaris deg dega oo dhexdhexaad ah oo la xiriira eedahan jirdilka guddigan wuxuu sidoo kale walaac ka muujiyey musaafuriinta ama dib u celinta dalalka ama dadka magangelyadoonka ah iyo qaxootiga taasoo xadgudub ku ah heshiiskii caalamiga ahaa ee qaxootiga ee sanadkii kun sagaal boqol kow iyo kontonkii dunidu gaartay dalka sacuudiga ayaa isna guddigan ay dhaleeceeyeen gaar ahaan sharciyada iyo adeegsiga falal jirdila oo uu dadka ku ciqaabo
xogayaha gaashaandhigga ee dalka maraykanka ash karar ayaa sheegay in xidhitaanka aagga keliya ee ka harhsan xadka syriya oo halka ay dagaalyahanada shisheeye ka geli karaan oo ay ka tegi karaan dhulka ay gacanta ku hayaan kooxda isis uu yahay ka ugu mudan ee meelahaasi ay ahmiyadda ugu weyn ku hayaan maraykanka iyo ciidamada xulufada isbahaysiga ay yihiin waxaanuu master karar hadalkaasi ka sheegay mar uu jimcihii shalayto warbaahinta la hadlayey isaga oo ku sugnaa jimcihii shalayto gobolka colorado ee dalkan maraykanka galbeedkiisa ku yaala ayuu master carter waxa uu sheegay in la wadaago macluumaadka guud ahaan meelaha dagaaladu ay ka jiraan ay caawinayso si looga hortago weeraro ay soo qaadaan loona yareeyo dhaqdhaqaaqa dagaalyahanada shisheeye ee kooxdaasi u gudbaya
halkaad warkaasi ka dhagaysanaysaan waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington aan ku bilaaba eh waxaad goordhow maqli doontaan warbixin ku saabsan ilaa iyo kun qof oo tahriibayaala oo saarnaa afar doonyood oo laga soo badbaadiyey badweynta mediteraneanka balse aynu ku hormarno muqdisho hay-ad lagu magacaabo albasar oo fadhigeedu uu yahay dalka sacuudi arabiya iyo dhakhaatiir soomaaliyeed ayaa fuliyey qalino dhinaca indhaha oo casri ah oo ay uga faa'iideynayaan ilaa kun qof oo soomaaliya qalinadan ayaa lagu fiiqayey amaba lagu fuliyey magaalooyinka muqdisho iyo weliba kismaayo sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
isbitalka alnuur ee magaalada muqdisho oo kaashanaya dhakhaatiir ka socota hay-ad lagu magacaabo albasar oo fadhigeedu yahay dalka sacuudiga ayaa soo gebagabeeyey qalliin lacag la-aana oo dhinaca indhaha ah oo ay ka fuliyeen magaalooyinka muqdisho iyo kismaayo kaas oo ay ka faa'iidaysteen ilaa kun qof haddaba agaasimaha cisbitalka alnuur ee magaalada muqdisho doctor cabdirasaaq axmed dalmar ayaa ugu horreyn v o a uga warramay qaybaha ay isugu jiraan dadka ay qalliinka u sameeyeen iyo noocyada cudur ee ay qabeen qalliinka hadda ugu dambeeya waxaan la sameynaa hay-adda caalamiga albasar international foundation oo fadhigeedu yahay sacuudiga oo soo dirtay ilaa afar iyo toban isku jirta afar dhakhtar iyo kalkaalayaashoodii nasiib wanaag waxaan fulinay kun qof oo qalliin lacag la-aan ah oo shan boqol oo ka mid a xamar laga fuliyey shanta boqol oo kalena isbitaalka daryaal ee magaalada kismaayo dadka waxay isugu jireen caruur dad waayeela dumar iyo ragba waxaana u badnaa qalliimada loo sameeyey qalliinka kataractiga la yidhaahdo oo indhaha xuubka laga wareejinayo islamarkaana la gelinayo lens baliilisi qofka muraayado waaweyn usugu baahan nooca ugu dambeeya oo casriga oo sujarles la yidhaha ama aan la tolaynin ayaa loo sameynaya ama mashiin ha loo isticmaalo feco ama gacantaba ha lagu sameeyo sidoo kale waxaa ka mid ah dadkii la qalay dadka qaba cudurada biyaha ku furma indhaha oo galokoomada la yidhaah oo ayadana ilaa laba boqol oo qof aan ka qalnay cudurka haddii aan la qalin ama laga hortegin hadhow indhala-aan waxba laga qaban karin keeni kara waxaa kaloo kamid ah dhaawacyo waxaa kamid ah ilmo yarar oo indhala-aan ku dhashay kuwa indhuhu ka qallooceen kuwa tubooyinka biyaha ay ka xirmeen marka qalliimo badan ayay iskugu jireen nasiib wanaag ilaahay mahadiis boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhibic sagaal waa lagu guulaystay dhammaantood waxbay wada arkeen hal qof infection qaadi ma jirin wixii sanadka dambe ka dambeeyan waxaan rabnaa qalliimada indhaha oo lacag la-aanta inaan gaarsiino sanad walba shan kun oo qof doctor dalmar ayaa dhanka kale ka warbixiyey qaabka ay ku soo xushaan bukaanada barakacayaasha aragga la ay howlaha indhafiiqista la xiriira u sameeyaan waxaana uu dhanka kale xusay in sanadkan ay qorsheynayaan in ay qalliimo lacag la-aana u sameeyaan bukaano gaaraya laba kun oo qof hawshaan hadda waxaan ku jirnay muddo toban sanadooda labada kun iyo shantii ayaa noogu horreysay qalliimadan indhala-aanta oo lacag la-aanta lagu sameynayo marka khibrad aad iyo aad u weyn ayaan u yeelanay isbitaalka laftigiisa qofkii yimaada xilliyada ay socoto qalliimada lacag la-aanta waa lagu daraa sidoo kale barakacayaasha xerooyinkooda waxaan haynaa tirkoobkooda madaxda kaamiska ayaan la leenahay taleefano iyo xiriiro ogeysiisyo ayaan idaacadaha ka sheegnaa si dadka gobolladan ay usoo tiigsadaan annagoo marka ku saleyna doorashadeenna xagga indhaha iyo sida indhala-aanto laba indhood hadduu laayahay haddii halluu tahay iyo sidoo kaleeto xanuun wax laga qaban karo inay tahay intaas ayaan u eegnaa marka qofka magaciisii gobolku ka yimid iyo annaga muhiim nooma ahan waa in indhaha uu uga baahan yahay hawsha waana loo qabtaa sanadkan waxaan noo qorshaysan laba kun oo kaleeto oo xamar iyo gobollada dhexaan ka samaynayno hay-ada waxaan iska kaashan doonaa caalami ah oo aan wada shaqayn leenahay ugu dambeyntii agaasimaha cisbitalka al nuur ayaa si kooban uga hadlay xanuunka ugu ba-an ee keena indhala-aanta isagoo sidoo kalena fariin caafimaad u diray dadka dhibaatadu ka haysato dhinaca aragga xanuunka ugu badan oo indhala-aanta keena adduunka oo dhan iyo soomaaliyaba waa xanuunka la yidhahdo kataractiga ama xuubka indhaha dahaara oo ama lagu dhasho ama cudurada qaarkood sida sokorto kale ay keento ama da-du ay keento ama dhaawacyadaba marka kaa ayaa boqolkiiba sagaashan ah xanuunada la qalo qofkiina wuxuu ku keenaya indhala-aan laakiin nasiib wanaag markii la qalo araggii waa usoo laabanaya indhaha waa xubin aad iyo aad qaali u ah waa qofka baniaadankan waa dareemi karaa waa lixda lixaad meesha ugu muhiimsan qofka waxaweye haddii uu indho beelo asagiina isma hagi karo qof kale qoyska ka mid ayay noqonaysaa inuu wado marka ka hortagga ayaa ka wanaagsan mar walba daaweynta marka waxaan kula talinayaa shacabka soomaaliyeed in mar walba ay daryeelaan indhahooda oo aysan sugin xanuunka intuu ku dhacayo oo maaragta hadday qabaan sokor oo kaleeto ama dhikar ama qof qoyskooda ka mid a horay looga helo cudurada sida galokoomado kale ama da-doodu ay afartan sano dhaaftay inay la soo xiriiraan dhakhtarka ayagoo markaa xataa wax dareemaynin si loo baaro hadday muraayado iyo daawo u baahan yihinna loo siiyo haddii marka xanuun uu kugu dhaco ama dhaawac kugu dhaco inta aadan aragga ayadana waa inaan dhakhtarka la soo xiriirtaa si xanuunka loo baaro loona daaweeyo loogana hortago xanuunka inuu keeno indhala-aan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
weli v o a oo idinkaga imaanaysa washington ayaad degeysanaysaan dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay dalka masar waxaa laga hadalhayay doonyo ay dad tahriibayaal ah saaraayeen oo warkooda la waayey ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka talyaaniga ayaa shalay soo badbaadiyey qiyaastii kun qof oo qaxooti iyo muhaajiriin isugu jira oo doonyo ay kula sabaynayeen xeebaha koonfureed ee dalka talyaaniga sidaa sheegtay hay-adda qaramada midoobey ee qaxootiga ee marka magaceeda lasoo gaabiyo la yidhaahdo u n h c r wariyaha v o eda lisa shlin ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta hay-adda qaramada midoobey u n h c r ee geneva waatan saare ciidla nuur ee suudiya ugu helisa oo inoo soo koobta mid ka mid a howlgalladii ugu ballaadhnaa ee samata bixinta ee laga sameeyey badweynta midhiteraneyanka ayay hay-adda midowda yurub ugu qaabilsan maamulka xuduudaha ee magaceeda loo yaqaano frontex ay ku soo badbaadiyeen shan boqol oo qof oo tahriibayey sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobey ugu qaabilsan qaxoontigu waxaana warku sheegayaa in laba doonyood oo ka mida kuwa ay dadku saarnaayeen dhowr maalmood ka hor ay ka soo baxeen dalka masar afhayeenka hay-adda u n h c r william spenler ayaa sheegay inaanay ilaa haatan si hufan u kala ogeyn dadkaasi magangelyo doonka ahi waddamada ay ka soo kala haajireen balse waxa uu tibaaxay inay ku jireen siiriyaan iyo ciraaqiyiin iyadoo ay jiraan labada doonyood ee kala duwan ee kuwa kalluumaysiga ah ee ka soo baxay dhanka masar waxaayana jirta dooni kale oo la filayo inay ka soo ambabaxday dhanka dalka liibiya kun qof oo shalayto lasoo badbaadiyey waxaa loo kala qaaday afar goobood oo ku yaala koonfurta dalka talyaaniga spenland waxaa kaloo uu sheegay in hay-adda u n h c r ay goobjoog ka noqon doonto meelahaasi la geeyey dadka si ay u caawiyaan dadkaasi lasoo badbaadiyey ee tabaalaysan way iska caddahay mar haddii dadku dhulka yimaadaan waxaa dadkaasi lasoo badbaadiyey ku jira qoysas badan iyo sidoo kale carruur yaryar oo aanay cidina la socon waxay u baahan yihiin in loo sameeyo baadhitaanno caafimaad in la caawiyo ayay u baahan yihiin in badan oo ka midihii way soo fuuq baxeen xaalad xunna way ku jiraan marka waxaannu u baahannahay inaannu siino wakhti badan ka hor intaanaan la hadal ee aanaan weydiin si aannu xog badan uga helno hay-adda u n h c r waxay warbixintoodaasi ku dareen in ku dhowaad boqol iyo sagaashan kun oo qof oo qaxoonti iyo tahriibayaal isugu jira ay galeen qaaradda yurub intii lagu guda jiray sannadkan oo keliya
warbixintii liza shlein ay kasoo dirtay magaalada geneva xarunta dalka switzerland saare ciidla nuur ayaa inoo soo koobaysay
sidii dhegaystayaal idaacaddeenii shalayto aad ku dhegaysateen-ba shir ay ka soo qayb galeen dhowr iyo labaatan dal oo isugu jira jaamacadda carabta ay soomaaliyana qayb ka ahayd ayaa ka dhacay dalka morocco ee waqooyiga afrika ku yaala kulankaasi waxaa lagaga hadlayay dhallinyarada wadamada ay colaaduhu ka jiraan sida soomaaliya siiriya iyo weliba yemen sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa si looga hortago askaraynta dhallinyaradaasi iyo inay ku biiraan kooxaha xagjirka haddaba qaar ka mida dhallinyarada soomaalida ee qaahira oo baryihii ugu dambeeyeyba halkaasi ku sugnaa ayaa waxa ay ka hadlayaan dareenkooda warbixin amuurahaasi ku saabsan wariyaha v o eda cismaan adhaadee xuseen cismaan saxnuuni ayaa goordhaweyta noo soo diray sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya magaalada kaasabalaanka ee dalkaasi morocco kulankan ayaa looga hadlay sidii dhallinyarada looga horjoogsan lahaa quusa iyo rajo la-aanta ku riixda inay naftooda ku haligaan badaha ama kooxaha hargixisada ay ku biiraan xubnaha shirka ka qaybgalay ayaa hoose ka xariiqay in soomaaliya kaalinta koowaad ay kaga jirto dhallinyarada shaqo la-aanta ay hayso iyo unugulaanshaha inay ku biiraan kooxaha xag jirka halka dalka yemen lagu sheegay kaalinta labaad iyo dalka siiriya oo kaalinta saddexaad ka galay marka loo yimaado dhallinyarada tahriib doonka iyo kuwa ku biira kooxaha argixisada shirka ay yeesheen xubnaha ka socday jaamacadda carabta ayaa lagu wadaa maalmaha soo socda in laga soo saaro warmurtiyad baaq loogu dirayo dowladaha carabta iyo ururka jaamacadda carabta sidii ay fursado ugu abuuri lahaayeen dhallinyarada dalalkaasi kumanaan dhallinyaro soomaaliyeed ayaa ku nool dalkani masar oo intooda badan kasoo cararay ammaandarida iyo aafooyinka ka jira dalka soomaaliya kuwaasoo intooda badan dalkani u jooga tahriib sidee ayay u arkaan dhalinyarada soomaaliyeed haddii shaqo loogu abuuro dalkooda oo laga dhabeeyo hadalka kasoo yeeray ururka jaamacadda carabta islamarkaasina ma yahay mid baajin kara in dhalinyarada ay kasoo tahriibaan dalka soomaaliya haddaba su-aalahaasi ayaan weydiiyey qaar ka mid ah dhalinyarada soomaaliyeed oo aan ku booqday meelaha ay isugu yimaadaan magaaladan qaahira magacaygu waa maxamed sheekh axmed sheekh yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee degan magaalada qaahira hadalkaas oo jaamacadda carabta ka soo baxay horta waa hadal weyn laakiinse u malay maayo in ay jaamacadda carabtu ay soomaaliya ay hadda maanta diyaar u yihiin in ay shaqo abuuris ama mashaariic waaweyn geeyaan oo ay dadka isheeg wax ugu qabanayaan maxaa yeelay jaamacadda carabta waddamo badan oo uga muhiimsan soomaaliya jira sida isheeg wadammada oo shaam amase ciraaq khaliijka sida isheeg masar oo kale waddamadaasaa shaqala-aantu ka jirtaa oo aysan mashaariic muuqata oo wax ku oola aysan jaamacaddu alcarabiya ka samayn oo aan looga baran laakiinse isheeg hadday samaynayaan amase dowladdeennu ay leedahay balaan istaraatiijiyad ay ku baajiso dhallinyaradaas ama badda uga baajiso ama xagjirnimada uga hor timaado waa la samayn karaa laakiin waxay u baahan tahay dad madaxa oo u taagan inay fakeraan oo ay dadkii u abuuraan shaqooyin oo hay-adihii dowladda la soo celiyo oo yacni si dhaba ay dowladdu uga fakarto yacni dadka hadda adduunyada waxaa loo tartamaya waa dad human capital human capitalkaas inay dowladdu ka fakartaa loo baahaya maxamed cabbaas sheekh maxamuud waxaa u arkaa arrin fiican inay tahay oo weliba annaga ardaydeennan ama dadka communitygeennan qaahiro joogo inay macno badan u samaynayso iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaan waxaa kaloo oo jaamacadda carabta la rabaa inay maaragtay u marayso dowladda dhexe dowladda dhexan waxaa laga rabaa in oo soomaaliya ay hesho inay samayso nidaam cadaalad ah musuq maasuq aan lahayn maaragtay garweshin tiro badan ee aanan lahayn si fursaday ugu helaan dhallinyarada soo tahriibayso ama xagjirinta islaamiyiinta noqonayso oo dhibaatada badan geysanayso inta badan dadka imaanayo masar waxay ka cawdaan shaqala-aan waxay ka cawdaan cadaalad darro ugu imaatay maaragtay dowladda dhexe oo soomaaliya ayadoo shaqooyinka yarka ay dowladda bixiso garweshin lagu helo musuq maasuq tiro badan uu jiro fursadihiina ay iska yar yihiin marka haddii yani sidaas loo abuuro oo si nidaam transparency oo accountability leh oo ayagana damaanad u siinayo in ay maaragtay helayaan nidaam maaragtay cadaalad ay ku shaqaynayaan waxaan aaminsanahay inay haddii intaas helaan inay istaagayso xagjirnimada iyo tahriib arrimahan ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan dalka masar ay ku dhinteen in ka badan afar boqol oo muhaajiriin ah kadib markii ay la degtay doonidii ay saarnaayeen dalka masar ayaa labadii sano ee ugu dambeeyey noqday meel si weyn ay uga tahriibaan muhaajiriinta kasoo hayaamay dalalka soomaaliya suudaan siiriya ethoobiya iyo dalal kale sidoo kale boqolaal qof oo muhaajiriin ah oo intooda badan kasoo jeeda soomaaliya ayaa ku jira xabsiyada waddankani kuwaasoo ciidamada masaarida ay soo qabqabteen ayagoo ka tallaabaya biyaha waddankani waxaa hubaal ah in shaqola-aanta colaadaha iyo quusa ay dhinaca nolosha ka gaareen ay ku qasbayso dhallinyarada inay naftooda badaha ku haligaan ama ay ku biiraan kooxaha xag jirka balse haddii la helo dowlad ama cid u istaagta rajo abuurka dhallinyaradani waxaa hubanti ah inay yaraan lahayd tirada dhallinyarada ee fikirka xagjirka ah qaadanaysa ama noloshooda ku haligaya tahriibka xuseen saxnuuni v o a qahira
halkaad naga dhegaysanaysaan weli waa v o a soomaaliya oo beri ku jirtay waddamada ugu horreeya dalalka waxbarashada ilaa heer jaamacadeed ay lacag la-aanta ahayd ayaa wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe waxaa waxbarashada maamulayay hay-ado gaara oo macaash doona si macaash doona u furtay iskuullo iyo jaamacado waxaa kaloo jiray mashruuca isku day ahaa oo la magac baxay aada dugsiyada oo ay iska kaashadeen dowladda soomaaliya iyo hay-adda unisef sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii kaasoo guuldareystay markii dambe lacag la-aan haatan mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya abshir xasan abshir ayaa soo saaray sharci qeyb ka ah waxbarash hanaanka waxbarashada oo uu doonayo inuu horgeeyo baarlamaanka soomaaliya sharcigaasoo qabyo ah waryaheena nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa ayuuna uga warramay arrintan wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waxa ku dhaliyey sharcigan waxaa igu dhaliyey qof dumar ah baa maalin hore hoteelka igu timid laba saddex afar bilood ka hor waxay igu tiri walaalow aniga kaama rabo lacag oo aa isiiso waxaan kaa rabaa maadaama xildhibaan soomaali aad tahay in aa iga bixiso wiilkayga aan jeclahay inaa ka bixiso iskuulka waa waraystay aawo aabbihii baan idhi waxay tiri aabbihiis waa dhintay dadna ma leh sidaas darteed waxaan doonayaa inaa iga bixiso iskuulka waa yahay baan idhi wax dhibah oo aan ka qabo waana ku mahadsan tahay waa siiyey bishii ilaahay ajarka dadkao dhan ha naga siiye marka haddana laba bil saddex bil kabacdi waa igu soo noqotay haddana mar kale sidii oo kale ilan wiilkii waxbarashadii inuu wadu u baahan yahay baa haddana waa i weydiisay marka ii sheeg qoftaasna qof fiican oo wanaagsan bay bay u eg tahay markaa aragtid iyo sida anna anna waa waa dareemay maaragta si waana la dhacay maaragta sida ay uga fakera ilmaheeda uga fakerayso sida anigaba ciyaalkayga uga fakerayo adigana uga fakerayso marka haddana mar kale waa waa suubiyey laakiin markii aan cabaar joogay baan waxaa ka fekeray maxaa dhacay sababta maxaa keenay aanan qoftaani wax ya dowladda uga qaban karin mise hay-adaha caalamiga ugu qaban karin marka waxaa ii soo baxday meeshaan inaysan dowladdu waxba qaban karin haddii aanan meeshu sharci jirin sharciga waxbarashada hadduusan jirin in aanan lagu soo celin karin dalka wixii waxbarashadii firiiga ahayd xildhibaan abshir marka muxuu ka kooban yahay sharcigu sida aad danaynayso inuu mustaqbalka ee gabadhaas iyo dadka la midka ee taagta daran iyo ummadda soomaalida ay ka wada faa'iidaysa sharcigu wuxuu dhahayaa qof kasta oo soomaali ah oo waalidiinta ah in ay ciyaalkoodu sharci tahay sharci sharciba inay tahay inay geeyaan iskuul sharcigaas oo noqon doono mid free ah oo aysan lacag waxna dhiibin waxna marka meeshaa waxaa ka baxayso dadka saboolka ah dadka aan kari karin lacagaha haysta oo aanan haysan in ay ciyaalkooda geeyaan iskuol yaa bixinaya marka lacagtaas ile waad sheegtay dowladdiina dhaqaale ma hayso dalkiina soo kabashu ku jira yaa awooddaas dhaqaale yeelan kara sharciga waxaa ku jira in wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ah ayadoo la shaqaynaysa wasaaradda maaliyadaha maamul goboleedyada la shaqaynaysa in guryo canshuurta laga qaado guryaha in lagu bixiyo waxbarashada dalka marka sidaas darteed guryaha canshuuraa laga qaadaa marka from now on yaa ma ka bilaabato markii sharcigan la baasgareeyo canshuurta laga qaado guryaha waxaa lagu bixin doonaa sida adduunka kaleba waxaa lagu bixin doonaa waxbarashada wixii naga dhinaantana dee adduunka waa noogu daraayaan sida world bankiga african development bank lacago waa lacago lagu bixiyo waxbarasho waa jiraan laakiin waxaa la rabaa in in la raaco
dalal badan baa abshirow xildhibaan adduunka dagaalla sokeeya soo maray marka gurmad badan baa jiri jira marka sharciyadan kale la samaynayo oo dalka soo kabashadiisa iyo sharciyadaas maxaad rajo ka qabtaan in sharcigu uu noqon karo mid soo jiidan kara dunida jaban iyo south korea iyo germany markii dagaalkii labaad adduunka oo burburka ku dhacay waxyaalihii ugu badnaa oo dowladda maraykanka ka saaciday waxay ahayd waxbarashada maantana waa u jeedaan meesha ay marayso marka waxbarashadu markii dal la dhisaayo waxa ugu horeeyo oo oo la keeno in wax laga qabto waa waxbarashada waaye marka annagoo isku duuban ilaan waxyaalo badan waxaa jirta oo aan ku kala dadka soomaalida ku kala qaybsayin ku kala aragti duwan yihiin laakiin tani waxay noo noqonaysaa mid annaga oo dhan hal mid aan ka nahay oo ku midaysan nahay ugu dambayntii xildhibaane waxaa jira shirkado gaar loo leeyahay iyo dad isxilqaamay oo private sectorka ama waaxda gaarka loo leeyahay waxaad moodaa inay ka horumarsan yihiin marka loo eego tii dowladda doorkeedii aad adiga iyo dadka aniga iyo aan ka midkahay aan wax ku soo barannay marka qaabkay u wada shaqayn karaan sharcigu ma caddaynaya ha waa caddaynayaa dadka brivatka beec mushtarka ah oo iskuullada suubsaday sharcigu wuxuu qorayaa haddii ay ka haystaan fasax wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka mise wasaaradda waxbarashada maamul goboleedyada isla markaasna u hoggaansamaan shuruucda dalka waxbarashada in ay ku shaqayn inay shaqayn karaan sharcigani wuxuu soo dhoweynayaa dadka beec mushtarka ah oo leh waxbarashada ya marka ayagu waxay u sheegayaan inta ciyaal ay hayaan oo waxbarasho oo ka barato iskuulkoodaba waxay u sheegayaan wasaaradda waxbarashada magacooda saddexan bay siinayaan sawirkooday siin doonaan kadibna waxa waye lacag oo ay dadka ka qaadi jireen waxay ka helayaan wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda maaliyadda oo isla shaqaynayay ka helayaan wuxuu ku dhisan yahay sharcigan waa public private partnership waa waa waa waa iskaashi ka dhexeeya tan dowladda loo leeyahay ma aha dadka macalimiintana iskuul gaara loo furi doonaa oo lagu baro macalimiinta ardada tababarayso waxaan raacinayaa dadka soomaalida inay arrintani igu raacaan xildhibaanada baarlamaanka igu raacaan madaxweynaha igu raacaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada igu raacaan arrintan inaan ka shaqayno oo si wada jira kulligeen oo dhan ugu istaagno in caruurteenna waxbarasho noogu hesho haddaan waxbarasho jirinna nabad ma jirayso
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan abshir waa xildhibaan xildhibaan ka mid baarlamaanka soomaaliya oo u warramaya waryahayaga nairobi yaasin ciise wardheere waa xildhibaan abshir xasan abshir oo ka hadlayay sharci cusub oo waxbarashada ku saabsan haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasan doonaa colaadow sahray wayman ayan kaloo ifka inta ku noolnaynaylo aroose u leh waxay hordhac u taanu malinayaa heesta oday ka sheekee ee maxamed mooga liibaan iyo xalima khaliif cumar magool ay wada qaadayaan dhegeysi wacan ayan kaloo ifkaintan ku noolnaynaylo aroosesaaray wakhtigaan ugu yaraaday ilaahay naxariista janna labada dabaha ka waraabiyo sidaas hees waa ku dhammaatay aad bay u heeseen intaan kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenna eroornimo saare ciila nuur iyo maxamed xasan ala socodsiinayay aan idin kala dhex baxano cododkaasi baxsan ee fanaaniinta magool iyo mooge